bismillahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo todobaad dalba maanta oo kale haadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay lix labaatanka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka ganacsiga maanta oo kale haadahan oo kale ayaad ka dhegaysataan idaacadda isnaay waxaan toddobaadkan kaga hadli doonnaa saameynta ay roobabka ku yeesheen qudaarta kala duwan ee ay beertaan beeraleyda ku nool gobolkan shabeellaha dhexe waxaa barnaamijka igala qaybgalaya qaar ka mid ah ganacsatada ku nool jowhar kuwaasi oo iibiya qudaarta kala duwan ee ay bulshadu isticmaalaan waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah qaar ka mid ah shacabka ku nool jowhar kuwaasi oo aragtidooda ka dhiibtay saameynta ay roobabka ku yeesheen qudaarta maadaama sarukac ay ku yimaadeen noocyada kala duwan ee qudaarta ee la beerto islamarkaana ay sara u kaceen qiimihii lagu iibin jiray anigoo ah fawsiya xaaji xasan oo ku dhashtay gobolka shabeellaha dhexe degmada johor qudaarta waxaan idinka taataabanaa markay ay oraxeed tahay bilacda ay leedahay iyo markii aad dareec la galo ou roob yimaad bilacda ay leedahay way kala dugun tahay markau roobka ku yimaad qudaarta sida qajaarka qaraha bocorka nyaanyada isbeddelaa ku dhacaaya nyaanyada waa jeejeexmee qajaarka waa jeejeexmaa qaraha waa jeejeexmaa dalagi ka hoos ku yaalayo koosta e oo karooto eh oo magaceedaya ansalaato wax kasta ay ahaadaan roobka marka uu ku dhaco isbedelaa ku dhacaaya shaygin shalay gadayni boqol maanta waxaan gadaynay boqol iyo soddon boqol iyo labaatan boqol iyo afartan aan gadaynay marka markay saas noqoto oo markaas la gaaro wax weliba say ku soco karaan aan ku socodsiinaynay qajaarta qaraha boocorka nyaanyada karootada ansalaatada waxay ku soco karaan isla markaas aan ku socodsiihaynay waxaan miirno iyo waxaan gadnaan ka dhignaay waayo intaasna waxaa keena yaayada afkay ka qoorarta meeshii shala gaari jirta ma gaaraysa waa ka hoosaysay nusqub waaye qaar waa miiraynay qaarna waa gadanaynaa badeecada oo socoto bocorka horaan waxaan gadaynay afartan soddon toban iyo shan labaatan maanta tomanaan gadoynay iyo siddeed iyo sagaal roobkaa keenay hooya dadka idii imaan jiray macaamiisha waxay idinka gadi jira hadda inta badan ma idii imaadaan dadka macaamiisha oo shalay wax naga gada jiray maanta waxay ka gadanaayeen beeralayda waxayna aaga gadanaayeen sicirkan anaka rabna iyo sicirka ay ka rabaan isma lahaa hoostaygaa lagu haayaay lixdan iyo toddobaatan aniga boqol ma dhihi karaay waa maya ma dhihi kari nin toddobaatan iyo lixdan ujooga anoo boqol haastam ii imaana noom ii imaanaa roobada markii la gaada rafaad ayaa ka jira magaalada nin waayeele ma soco karo qof boos ma soco karto dhiiqada iyo biyaha waa isku dhex jiraan niman labaatan jir aheen ma ka bixi karo waayeelka badeecadana oo imaanaya saas isnaaga heri dhallinyaraa ku imaanaa dhallinyarada markaas kuu yimaadni beerlaydiaba kugu dhex jirta isu jeeda ad maxaas kaa gadana waxba kaa gadamaa yaadi saan u qaadno ay oraxnoogu dhaceey raqiis nyaanya ka bilaabanaysa raqiis laakiin dalaga oo yaroo ansalaatada iyo koostada iyo karootada iyo waxaan kaleenta qaali waaye dhulka yaa rafaadaya waqooysimbo kasti soo gasho cirkaa loola galooyahay maaska yar oo ansalaatada waxaa lagu leeyahay lix ma haysaay todoba ma haysa ayaa lagu leeyahay ilaan meeshii ay ka baxaayeen aabii baxa gashi laakiin yaanyada waanugu dhacsan tahay waana ku rafaadsannahay saan unahay dadweynaha gobolka shabeelaha dhexe degmada jowr iyo agagaareeda waayahay gaadiidka oo qudaarta keeni jira iyaga qudhooda siduu u saameeyey gaadiidka qudaadka keeni jira intay soo maraan yihiin dhabahii dhanaa beebar ahe dhabaha roobaa galay waa rafaadsan yahay gaari yar ma mari karo gaari weyn ma mari karo waxaa lagu keenaya tahriib doon sidii dadkii oo macnaha oo sacuudigu socday aan doonaa noo lagu keenaa doonta waa soo qaadeey bajaadaa la soo saaraa suuqaa la keenaa suuqa markii la keenaa beec loola joogsanaa yaanyada tuulooyinkaa laga keenay tuulooyinkan inta jiro waxaa laga keenaa geeda barkaan sabuun ilaahay kuuma darnaadee meel la yidhaha cabdigaladee adiga dhulkaasaa laga keenaa yaa inta ka bax raqaylo gal maandheero gal meel kasta tuulooyinka agagaaraha u dhow magaalada ayaa laga keenaa dameer ayaa duudka loo soo saaray caasho hore laga soo qabanaa aasaas lagu keenaa markaasaan dadweynahaynana inaan ku aruurno aan kasii qaadaynay markaan ka qaadnaan beec la sii joogsanay qiimihii lidiinku keeni jiray markii hore qorxeedka iyo xilligan maxaa farqi u dhexeeya farqi weyn farqi weynaa u dhexeeya markaas oo noola keenayo anjeega jiray wax kasta baa gadmaayay ganacsatoolaydaa zaa'id aheyd hadda qaymaha oo markaas noolagu keenayo laba boqol laba boqol iyo labaatan laba boqol iyo kontonaa noolagu keenay hadda boqol iyo ontaayo toban boqol iyo labaatan hadda waa gidistay haddaan gidistay toddobaatan aan ku gidi toddobaatan ilaan aniguu meelaan geeya ma aqaan usugii kaani waa igu akaayay anaa qaadanaya waa iska miirmiiranaa guryaheedan ilaahay tuugaa wax ii yimaad oo iga gato inan helo
magacayga waa aamine jeelaani muuse oo ku dhashatay gobolka shabeellaha dhexe jowhar soo waxaa ka mid ahay ganacsatada jowhar magaalada jowhar oo iibisa qudaarta
siduu roobka u saameeyey ee helitaanka qudaarta a iibiso siduu u saameeyey qudaarta waxaa jiro meelo badan oo saameeyey oo ka mid tahay beeraha qaar oo gooyaa jiro iyo beeraha qaar oo gooyay iyo waxaa ka mid ah guryihii qaar oo roobka saameeyey wadooyinka waxyaabo badan aa ka mid ah waxyaaba uu saameeyey isbeddel muku yimid marka qudaarta qiimihii la iibin jira oo kale wax isbeddel muku yimid yes of course qiimihiisa haa because qudaarta markay go'day oo beerihii qudaarta ay ka go'day saameyn wuxuu ugu yeeshay qudaartii aa yacni aa qaashay waxyaabihii qudaartii oo raqiiska ahayd way qaashadeen
qudaarta ugu badan ee dee suuqa ka baxaysa ama sii yaraanaysa waa qudaarta
qudaarta cagaaran iyo waxaa ka mid ah qudaarta cagaaran sida nyaanyada iyo qudaarta cagaaran ay aamshay ansalaatada waxyaabaha qaar qiimihii hore la iibin jiray iyo hadda farqi u dhexeeya because farqiga u dhexeeya ebilkii hore qiimaheeda way raqiis nyaanyada ebilkii hore waxaa la gedi jiray boqol siddeetan laakiin hadda zaa'id ay u qaashay soo laba boqol ay maraysaa isbeddelkaasna waxaa keenay soo beeraha oo go'ay ayaa keenay beerihii ay go'een waddooyinka ay xirmeen marka taasaa keentay beeraleyda qudaarta laga helo dabcan siduu u saameeyey because saameynta oo u geystay waxaa ka mid ah beerihii inay go-een oo dadkii khasaarooyin badan oo u geystay waddadii way xirantay qudaartii meel laga soo bixiyay ma lahan kuwa qaar beerihii aa ka go-ay kuwa qaarna meelay ka soo bixiyaan ay waayeen because waddooyinkii waxaa gooyay roobkii ma jirtaa ma jirtaa qudaar weli dee aanan isbedelin oo weli raqiis ah oo sideeda yes of course taasina waxaa ka mid ah nyaanyada ka mid ah iyo qudaarta kale kulli waa isbedeleen yaa qudaarta qaarna waa raqiis qaarna waa qaal because waxaa jiro qudaar qudaar oo ebilka roobka u baahneed oo maneedaa jirto oo markuu roobka ku da'ay oo dan oo markuu roobka ku da'ay oo soo raqiistayaa jirto macaamiilaa kugu xiran adiga macaamiisha sidii hore ma u yimaadaan mise way u yimaadaan sidii hore way u yimaadaan kuwa qaarna yacni roobkiyaa saameeyey waddooyinkii soo suuqi way ka caajisayaan xaafaday ka adeegtaan cabadana kasii qaalisantaha haa ina qudaarta joojiyaan because dadkii imaajira ma imaanayaan because wadooyinkii dhiiqa waayo wadada zaa'ide u dhiiqa badan tahay laami ma jiro meel la soo mara ma jirto xaafadiina way kasii daran tahayba sababtoo ah ebel laamiyada weed way fiicnaayeen soo laakiin hadda wadooyinka dhanaa zaa'id uu xirmee hadda jasta waxaan ku baaqayaa inay dowladda soomaaliya ay noo dhisto laamiyaasha iyo wadooyinka qaar inay noo dhistaan ku baaqayaa walaal qudaarta aynta roobaa ku dhacay waa go'een beeraha dalagga waa cariiri waaye marka culaysasaa jira insha allahu tacaala walaal bulshada beeraha badana waa go'een beerdoona ma ogi oo xaraada ma ogi webiga waa go'een marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaa hadda inaan abuurno ka bacdi haa isbedel badana ku dhaca waaye suuqa cariiri ku taa ku yarta haa sida hore lagu yaqiino ma aha
ma dareentaa isbedelka ku yimid bulshada haa si fiican waa waa dareemaha haa waxaa ka mid ah qudaarta inay qaali tahay dhabbihii xamar loo qaadaya uu go'an yahay meel loo maran lahayn taas cayriigaasaa jira marka noocyada qudaarta ee la waayey yaa yaa yaa ugu badan waxaa ugu badan yaanyada basasha ansalaatada babarooniga liinti ee basbaaski waa ba- wax badan hadda halkan maxaa u timid inaan qudaar iibsado xaggee u wadaa baadiyo aan wadaa yaa dhabaha meel loo mara ma laba laamiga waa go'an yahay waa aragtay biyaa yaallo cayriirkaas badan iska jira yaa dheygawaan dheygawaan ma lina aan wadaa insha allah qudaarta haddii ay qaali noqotay yacni sidee u maaraysaa wallaahi dadka dalacbilaashka u badnaa ma ogtahay herdabarada waa beledka hadda culaysyo badan iska jiro sidii hore oo loo loo gada jira looma gada karo haa xalal kale ma jiraan oo aa isticmaasha maadaama qudaarta aa weysa haa xoolaha oo kale هاي يبقى- هاي اللي بكوك اللي بخالي واسن اللي بلون واكل حولي خالي واي هاي النوع ما لو فكرنا يا ماله bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada jowhar een, roobabka waxay noo saameeyeen si oo caad ah roobabkaas oo oo micnaha oo saameeyey sida qudaarta ee, dadka oo beeraleyda anaka oo micnaha annakana waxaan ka tirsanahay shacabka oo magaalada oo micnaha dadka oo qudaarta oo ka iibsado marka si oo xoog lahayd noo saameeyeen marka ma dareentay isbedel oo dhanka qudaarta ah in sarukac ama hoos u dhac ay ku yimaadeen qudaarta
Aa, si xoog laynoo saameeyeen qudaartaas markii oo micnaha roobabka hortiis way inoo fiicneedo raqiis ay ahayd suuqa Ee, micnaha qaarkood waxaa jira qudaar oo la waayey oo roobka as jaray iyo qudaar micnaha oo- oo roobka dartiis oo u qaaliyooday wax saa'id micnaha saameyn xoog laan ku yeeshanay siday ku saamaysay adiga shakhsiyan shaqsiin waxay i saameysay markaa micnaha oo miiska xaafadda oo oo ka adeeganayso kale oo micnaha aad waxayse suuq qudaarta raqiis ay ka tahay markaad doonanayso kale laamiga micnaha asalaatada liinta micnaha een, wax kasta bedelka raqiis ay iska ahaayeen yaanyada bocorka waa iska soo gadanaya intii kugu fin laba maalmo saddex maalmood hadda wixii day suuq qaal ka yihiin adig u dhawaa kartid micnaha naagahiisa oo oo miiska inaad isku ilaalisid lee baa micnaha danta kugu kalifaya hadda imisaa la iibiyaa qudaarta oo aad kusoo iibsataa
Een, hadda aniga suuq ma aada laakiin naagaha oo micnaha oo xaafadan ka waxaystaa laakiin si oo micnaha qaal ay iyakan ay ka sheegayeen laakiin hadda qiimaha iyo maraysa ma kala sheegi karo tayada qudaarta ma isbedeshay qudaarta markii hore siday ahayd waa isbedeshay si aada oo aad ah waa isbedeshay micnaha qudaarta markii hore iyadoo xilliga tacabka lagu jiro oo beeraha ay si fiican dalaga soo go-ay ayaa saraabka saameeyey haddana biyaha fatahaada soo baxay oo uu sii labeeyey micnaha si xoog lahays qudaarta ay dib dhacaas u imaaday qudaarta micnaha xilliyaha roobka ma qurxanaato waxay qurxanaataa xilliga roobka laga baxa ee micnaha ee micnaha ay qurxanaanaysa sida kamasartoo kale roobka ma bixi karto sida asalaatadoo kale roobka ma bixi karto sida micnaha oo yaanyadoo kale roobka iyo geedka beerta ku taallada isu imaada waa didilaacay qudaarta sideeda banaanba hawada iyo oraxda ay wax ku leedahay Een, micnaha roobkaas qaarna way jiray qudaarta uma adkaysan karto qaarna micnaha way didilaacay Een, saasay sii tahayna hadda beeraha waaba go-eenbo iyadoo haddana biyo ay soo baxeen
noocyo qudaar ah oo oo la waaya ma jiraan roob markuu da-a kadib Aa, waxaa la waayay sida kamsartoo kale waxaa la waayay ee, sida koostadoo kale suuqa ku yaraatay sida asalaatadoo kale maba la helabo Een, bocorka een, waxyaalo badanoo suuqa micnaha laamiga laga waayay waa buuxaan saa- saa'id waayo qudaarta waa qudaar badanoo roobka aa adkaysa karnaa jirto oo rixeed kale ku fiican waxaa sheegtay eh, roobka ka hor suuq inay aadi jirtay hadda suuqa ma aadaamasa kugu adkaatay waa iska dhaafi hadda waa suuq ma aadi sababtoo ah qudaartii micnaha oo sida asalaatadoo kale oo raqiis ab soo heli jirta laamiga ma taalo kamsaroo kale micnaha maaskeeda raqiis oo iska haya ma taalo sida koostadoo kale hadda ma la helo Een, waxyaalahaasoo kale suuqa day ka go-een waa iska dhaafi ebelna suuqan kasoo adeegi jira wadooyinkana dhidhiiqa waayo suuqa laamigana waa kulli waxay isdhamaa malaha magaalada waa dhiiqa ah qudaarta haddii ay qaali noqotay marka sidee u maaraysa wallaahi waa iska maaraynaa waa meeshii micnaha ay- ay qudaarta ay tagtaa loogu tagaa sababtoo waa u baahan tahay mahoyaad waxaa u baahan tahay micnaha ma dhaafi karta waa meeshii tagtaa ugu tagnaa qaalkeeda intii nool soo iska soo qaadanaa sida naagaha miisyaha iska adna ebelha laamiga kasoo adway jirnaa sida horka uu sheegay marka xal kale ma isticmaashaa haddii qudaarta ay weysay hadda xal kaloo isticmaala ma jirto qudaartaas micnaha qaalkeeda iskaga gadanaa aa qaalkeeda iskaga gadanaa qaali hadday noqoto qaalkeeda iskaga gadanaa raqiis hadday noqotona waa sida kuu soo sheegayo micnaha laamiga iska aadaa qudaartaas sida oo micnaha iyadoo raqiis oo laamiga iska taalla iskaga soo gata marka haddii qudaarta ay weysay waxyaabo kale la isticmaali ma jiraan waxyaalo kaloo la isticmaalo hadda ma jiraan sida oo micnaha qudaarta taa la waayay oo sida koostada oo kale hadda bedelkeeda waxaa la geliyaa oo hadda raqiis oo soo- oo ayaantan suuqa maasha allah oo imaaday cagaarka loo yaqaano baaraylaha kaasa hadda aad u isticmaalnaa sida magaalada haddii oo reer joor aan nahay xagee laga keenaa beeraha beeraha micnaha hadda dadaa keesta oo laami ku goto caadi u goto isna qaali ma noqday ma isbedelay asaga waxaas qaali noqdaa xilliga oo rixeedka eh, xilliga hadda roobkaan oo kale beeraha xilliga falka lagu jiro iyo xilligaas oo kale oo go-aa laakiin hadda roobkaan oo kale markay tahay oo xilliga roobka lagu baxo kale cagaarka maasha allah suuq raqiis soo noqonaa sida caanaha oo kale suuq way soo raqiisayan laakiin xilligaan oo kale waxaa la waaya oo roobka xilliga oos yahay qudaarta
waaya nooc qudaar ah ama qudaar adig ku saamaysa ma jirtaa
aa asalaato oo kale waa wayne kamsar waa wayne aa micnaha asalaato iyo kamsar qanjeerka loo yaqaano qanjeer cagaarka waxyaalo badan oo qudaarta micnaha roobka markaas da-ay ama wayne waa waa buuxaan yani aada isticmaali jirta aa isticmaalkooda isticmaali jirna
guud ahaan intaasina kusoo afeeraynaa barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkan aynu kusoo qaadanay saameynta ay roobka ku yeesheen qudaarta kala duwan ee la beerto intaynu barnaamijkan kiis xiga aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.